وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ ۚ كَذَٰلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaan ku dhex jirnay fii suurati alacraaf waxaan ka hadlaynay qisadii nebiyullaahi muusa oo reer bani israa'iil yacni maaragtay ku saabsanayd ayaanu ku dhex jirnay marka nicmooyinka allah subxaanahu wa tacaala uu galay iyo sida ay nicmada ilaahay subxaanahu watacaala ugu abaaldareen arrimahaas ayaan ka hadlaynay markii ay tiiha ku jireen waxaan soo aragnay nebiyullaahi muusa inay weydiisteen istisqaa wax la yidhaahdo waraab iyo roob inuu ilaahay siiyo allahna ou idinay uu amray oo u waxyooday nebiyullaahi muusa dhagax inuu ushiisa ku dhufto sidaas marka biyo ay ku helaan sidii buu sameeyey nebiyullaahi muusa labiyo toban ilood baa uga soo baxday markaasaa qolo walbaaba biyaheedii ishii ay ayada khaaska u ahayd maadaama labiyo toban qabiilo ay ka koobnaayeen ayay maaragtay garatay oo meesheedaas yani isha khaaska u ah ayay ka cabtaa uma allah qoraxdii buu ka hareeyey haddana waxaa loo soo dejiyey cunnada kuwa ugu wanaagsan oo almannu wasalwa ah marka nicmadaas ilaahay uu siiyey way ku kufriyeen oo way beeniyeen shukrigeediina lama imaanin markaasuu rabbi subxaana wa tacaala yidhi wamaa dalamuuna walaakin kaanuu anfusahum yadlimuun ayagaa naftooda dulmiyaye annaga wax ay dhib noo geysteen oo dulmiya lama arka weeyaan marka weli nicmooyinkii ilaahay u galay siday uga bixi jireen yani maaragta nicmada ay ugu kufrin jireen ayaanu ku guda jirnaa waid qiila lahum iskunuu haadihi alqarya waid wadkur xusnow maxamadow ka sheekee id wakti ka sheekee qiila lahum reer bani israa'iil loo yidhi uskunuu dega haadihi alqarya magaaladaas yacni magaaladan dega lagu yidhi bal wakhtigaas ka sheekee baa la leeyahay marka kuwaan nebiga la joogo waxa weeyaan ajdaadoodii wey awowayaashoodii waxa ilaahay uu dejiyey oo laga hadlayo weeyaan marka hadalkaas waxa ku yidhi waa nebiyullaahi muusa weeyaan magaaladaas oo baytulmaqdis ah dega baa lagu yidhi oo ilaahay uu dejiyey markaad degtaanna wakuluu cuna minhaa madiinadaas iyo beledka xaggiisa xayu shi'tum meel alla meeshaad doontaan wax ka cuna buu rabbi yidhi subxaana wa tacaala xayu shitum yani risiqiinaa la dhex yeelay marka wax alla wixii aad meel alla meeshaad doontaan idinkaa rabbi idin siiye ka cuna buu rabbi leeyahay laakiin markaad gelaysaan magaaladaasi waquuluu iraahda oo dhaha xittatun haadihi midani xibtatun hoobin wey oo dunuubteennii la hoobiyo yacni maaragtay cafin wey dembi dhaaf wey dunuubteenniina loo dhaafo sidaasoo kale dhaha wadkhuluu gala albaaba iridii gala yani baaba almadiina baaba alqarya magaalada irideedii gala markaad gelaysaan sujadaa xaala kownikum sujada idinkoo kuwa sujuudsan magaalada irideedii ka gala markii aad sidaa yeeshaan oo beledkaas markaad gelaysaan idinkoo mutawaadiciinoo sujuudsan aad gashaan idinka oo kelimadii yani dhahal la idin yidhi odhanaya aad sidaa ku gashaan nakfir waan dhaafaynaa lakum idinka waxaan idiin dhaafaynaa khatii'aatikum gafafyaalkiinnii iyo dunuubtiinnii baan idiin cafinaynaa idiin dhaafaynaa taasaad ku helaysaan wakhtiga aad gelaysaan markaa labada magaalada gelaysaan labada arrimood markaad la timaadaan dunuubtiinnii baan idiin daynaynaa sanaziidu waan kordhinaynaa almuxsiniina dadka ixsaanka sameeyo kufraankan iyo dembidhaafkan rabbi ou siiyey yani waxbaan uga kordhinaynaayo fadliga ilaahay baan wax ka siinaynaa waanu ziyaadinaynaa weyaan sanaziidu lmuxsiniin fadligii rabbi subxaana wa tacaala ayaan u kordhinaynaa oo cala almakfirati baa looga kordhinaya weya dunuubtii loo dhaafay dusheeda buu ilaahay ziyaado kala siinayaa marka hadalkan waid qiila lahum iskunuu haadihi alqarya hadalkaas yacni cidda tiri waxa weeyaan hadalkaa qofka odhanayo waa nebiyullaahi muusa weeyaan sida allahba subxaana wa tacaala fii suurati almaa'ida uu noogu sheegay oon ku soo aragnay wuxuu ku yidhi yaa qawmi idkhuluu larda almuqadasata alatii kataba allahu lakum walaa tartaduu cala adbaarikum fatanqalibuu khaasiriin hadalkaasuu ku yidhi ardadii ilaahay uu idiin qoray waa dhul idinka la idin siiyey oo rabbi idin yani maaragtay idiin qoray si sahlanna aad ku geli kartaan ardadaas gala buu ku yidhi maarata udkhulu larda almuqadasa marka waa baytulmaqdis weeyaan qaryadaa la sheegay waa baytulmaqdis wey hadalkaas nabiyulaahi muuse ayaa ku yidhi suuratulmaa'idaan ku soo marnay hadallada hadalkaas wixii ay ka keeneen ilaa ay yidhaahdaan innaa lan nadkhulahaa abadan maa daamuu fiiha fadhab anta warabbuka faqaatilaa ina haahunaa qaaciduun ilaa halkaas ay ka yidhaahdaan marna ma gelayno inta dadkaa jabaabirada ah ee xoogga badan ee magaalada ku jiraan geli mayno ee adiga iyo rabbigaaga muuse inta israacdaan gala qaryadii gala oo noo fura marka annaga halkaanaan idinku sugaynay hadalladaas ay ku yidhaahdaan waa nicmo ilaahay dhul loo qoray oo layidhi kaalaya galoo sahlaad ku qabsanaysaan ayay murankaasi ka keeneen weyaan marka labaad waxa weeye laba shay baa la amray inay la yimaadaan markay magaalada gelayaan oo madiinadaas ay beledkaas baytulmaqdis inay galaan la doonayo laba shay inay kulansadaan baa la rabaa inay dembidhaaf weydiistaan oo kelimadaa xibtatun ah ayagoo odhanayo inay yidhaahdaan ay galaan uma iyagoo sujuudsan sujuuda loo jeedo bimacna alkhuduuc waaltawaaduc mutawaadiciin ahoo ama sujuudsan ay galaan sidaas yacni labada arrimoodna cagsi bay ka keeneenoo way ka murmeenoo way diideen weeyaan sida aan arki doonno insha allahu tacaala waid wakti ka sheekeen nebi maxamedo yacni waid wadkur xus id wakti xus oo ka sheekee qiila lahum reer bani israa'iiloo yahuuddii aa lagu yidhi oo nebiyullaahi muuse uu ku yidhi uskunuu haadihi alqarya magaaladan oo tan ah dega baa la yidhi oo baytulmaqdisa waa ardo ilaahay idiin diyaariyo sahal aad ku gelaysaane kaalaya askuna oo dega baa lagu yidhi markaad degtaanna wakuluu minhaa xayu shi'tum yacni min ayi makaanin shi'tum minha meel alla meeshaad doontaan baad beeranaysaan waxbaad ka cunaysaan saad doontaan baad ugu ganacsanaysaan saad doontaan baad ugu safraysaan meeshaad doontaad ka degi idinkaa iska leh wax alla wixii aad doonta meel alle meeshaad doontaanna wax ka cuna weeyaan waquuluu waxaad tidhaahdaan markaad gelaysaan xibtatun dhaha yacni xiina dukhuulukum xiina dukhuulukum alqarya markaad gelaysaan xibtatun ilaahda kelimadaas iraahda weeyaan walidaalika cabdullaahi bni cabbaas markuu xittatun uu fasirayo ay makfiratun buu ku fasiraya waquluu xittatun ay makfiratun makfiratun bah dembi dhaaf yani ilaahu noo dembi dhaafo oo loo jeedo istakfiruu dembi dhaaf ilaahay weydiista allah dembi dhaaf weydiista loo jeedo marka waquluu xittatun sidaa iraahda xasan basri iyo qataada markay fasirayaan waxay leeyihiin xitatun macnaheedu waxa weeye uxtub canaa khataayaana allahayu gafafkeennii naga hoobiyo naga daadi yani naga dahir oo dembigeennii noo cafiyo noo dembi dhaaf sidaasaa loo jeedaa ayay leeyihiin waquluu xitatun hadalkaa iraahda weeyaan yani allaahuma xuta canaa dunuubana sidaasoo kale waa duco wey dunuubteennu rabbiyow noo dhaaf idinka odhanayo magaaladaasi gala wadkhuluu gala albaaba ay baaba alqarya magaalada irideedii gala oo qudus ah baytulmaqdis ah gala sujadan xaala kownikum saajidiin idinkoo ah kuwa sujuudsan gala yani mutawaadiciin ah khaadiciinoo rabbi u khushuucsan oo sujuud saajidiina rabbigiinna idinkoo u hoggaansan oo u khushuucsan magaaladaasi gala buu rabbi yidhi subxaana wa tacaala marka labadaas markaad la timaadaan naqfir lakum khataayakum marka amarkaa waquluu xidatun wadkhuluu baaba sujada jawaabulamriga waxa weeye naqfir lakum taas weeyaan naqfir waan dhaafaynaa lakum idinka waxaan idiin dhaafaynaa oon idiin asturaynaa khatii'aatikum gafafyaalkiinnii maxaa yeelay dembi dhaaf baad ilaahay weydiisateen wixii rabbi subxaanau wa tacaala aad weydiisateen ayuu idin siinayo dembigiinnabuu idiin dhaafayaa waa laydin tahirin taasaad helaysaan weya naqfir lakum khataayakum khati'aatikum gafafyaalkiinaan idiin dhaafaynaa marka yacni markii yacni taa la sameeyo oo dunuubtiinnii ilaahay idiin dhaafo haddana rabbi wuxuu yidhi sanasiidu lmuxsiniin sanasiidu waan kordhinaynaa oo waan u siyaadinaynaa cala almakfira wey makfiradii oo gafafka dadka loo dhaafaa baan waxaan u siyaadinaynaa almuxsiniina dadka wanaagga sameeyo baan waxaan u kordhinaynaa bimaa natafadalu bihi calayhim wax alla wixii aan ku tafadulayno siinayno baan u kordhinaynaa oo min khayri adunya waalaakhira ka mid ah adduuniya aakhiro khayrkooda ka mid ah ayaanu siinaynaa weeyaan marka waan u kordhinaa qofka markuu ixsaan la yimaado oo ixsaan uu sameeyo camalkiisa oo ixsaan ka sameeyo wanaag uu la yimaado camalkuna wuxuu ixsaan ou muxsin noqdaa markii uu qofku yani iimaan la yimaado ikhlaas uu la yimaado mutaabaca uu la yimaado diinka uu ku raaco rususha uu ku raaco markaasaa uu muxsin qofku noqonaya markii ixsaankaas uu la yimaado ixsaan ka badan baa ilaahay ku abaalmariya sida rabbi uu leeyahay hal jazaau lixsaan ila lixsaan ila jazaha ixsaanka qofka muxsinka wanaagga sameeya jazihiis wax kale maaha ilaa ixsaan mooye marka jazaha sidaas buu rabbi subxaana wa tacaala ayuu makfiradii wax ka dheeriya buu rabbi siinayaa weyaan arrinkii marka oo la amray oo la yidhi waquluu xitatun wadkhulu lbaaba sujadan ma fuliyeen mise ma aynan fulinin allah baa noo sheegi subxaana wa tacaala فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فبدل ويبدل قاتين الذين كوي ظلموا ظلمك سمييو نفتو ذلمي ومنهم من بني إسرائيل رير بني إسرائيل كمدا وحي كبدل قاتين هذا الكي أمر كي إلا فري qawlan hadal bay soo bedel qaateen hadalkaasoo hayra aladii kii aan ahayn qiila lahum ayaga loo yidhi hadalkii la yidhi dhaha iraahda hadalaan ahayn ayay soo bedel qaateen amarkii la farayna waa ay ka tageen weeyaan wixii la farayna way ka tageen marka ay arrinkaas sameeyeen maxaa qabsaday hadda qofka ilaahay amarkiisa khilaafo waa la ciqaabaa allah wuxuu leeyay fa arsalnaa waan dirnay calayhim dushooda waxaan ku soo dirnay rijzan ay cadaaban cadaab baan ku soo dirnay min asamaa'i samada ayaanu kaga soo dirnay xagga cirka ayaa looga keenay rijzi iyo cadaab baa rabbi uga soo dejiyey bimaa kaanuu ahaanshahoogii yadlimuuna kuwa dulmi ahaayeen yacni naftooda ay dulmiyeen xaqi ay dulmiyeen sababteeda ayuu arrinkaasi ku qabsada wey bimaa kaanuu bimaa ay bisababi maa shay sababkii ayuu ku qabsaday kaanuu ay ahaayeen yadlimuuna kuwa dulmiyo dulmigii ay la yimaadeen sababteeda baa cadaabkaasi samada uu kaga yimid oo allah uu ku soo dejiyey weeyaan marka allah uu noo sheegay inay arrinkii bedeleen tabdiil bay ku sameeyeen hadalkii la amrayoo xittatun la yidhi way bedeleen waxay ku bedeleen xabbatun fii shacratin xittatun meeshii la yidhi ay makfiratun dhaaf dembi dhaaf ilaahu dembigeenna hoobi waxay ku bedeleen xabbatun fii shacra yacni maaragtay hadalkaas ayay ku bedeleen weeyaan hadalkaas ayay ku bedeleen uma wadkhulu lbaaba sujadantii la yidhina idinkoo sujuudsan baabka gala iridii magaalada gala la yidhina waxay ku bedeleen ayaga oo dabada ku siqayo ayay magaalada meesha sujuudda laga doonayo ayay magaaladii sidaa ku galeen weeyaan sida uu maaragtay nabiyulaahi moxamed noo sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiid imaamu albukhaari oo warinaayo wakadalika imaam tirmidi oo warinaayo yani maaragtay tirmidina uu saxiixinaayo xadiiث abi hurayraa radi allahu canhu wuxuu leeyahay qaala rasuulu اllahi salى اllahu alيyh ali wasalam yani maaragtay rasuulka ayaa wuxuu yidhi qaala allahu libanii israa'iila udkhulu lbaaba sujadan waquluu xita nakfir lakum khataayakum hadalkaas ayuu rabbi faray inay xitatun yidhaahdaan iridii ay galaan si dembigooda loo dhaafo markaasuu wuxuu yidhi fabadaluu wadakhaluu lbaaba yazxafuun calaa astaahihim faqaaluu xabbatun fii shacra yacni maaragtay waxay bedeleen hadalkiibay dooriyeen iridiibay galeen ayaga oo dabada ku siqayo salka ku socdo ayay iridii magaaladii sidaa ku galeen markaa kabacdiina hadalkaas bay yidhaahdeen xabbatun fii shacratin bay dheheen ama xindatun ayay xabbatunta ku bedeleenoo nuun ay ku dareen xindatun min shaciirin way yidhahdeen ama xindatun ay dhahaan xabbatun min shaciirin xabbatun fii shacra waxaasoo dhanba way sheegaan weeyaan marka calaa kulli xaalin yani way bedeleen hadalkii ilaahay uu amray ayay ka baxeen weeyaan markay ka baxeenna cuquubadaasaa ku dhacday fabadela aladiina dalamuu minhum fabadela way bedel qaateen yani waxa weeyaan yani ay fawadacuu makaana alxitati qawlan hayraha saasaa loo jeedaa fabadela way bedel qaateen aladiina dalamuu kuwii dulmiyey naftooda dulmiyey ama xaqa dulmiyey oo minhum bani israa'iil ka mid ah yahuudii ka mid ah waxay bedel qaateen qawlan hadal bay bedel qaateen qowlka oo hayra aladii kii aan ahayn qiila lahum loo yidhi hadalka ayaga loo yidhi iraahda midaan ahayn ayay soo bedel qaateen wy marka fa arsalnaa waan dirnay calayhim dushooda waxaan ku soo dirnay yani min asamaai samada xaggeeda waxaan kaga soo dirnay rijza cadaab baanu ku soo dirnay wy marka rijzigan culammadu waxay leeyihiin qaar mufasiriinta waxaa muxtamala yani siday mufasiriintu yidhaahdaan daacuun buu rabbi ku salliday yani cudur samaawi ah buu ilaahay maaragtay daacuunkaasaa lagu halaagay bay leeyihiin oo in badanoo ayaga ka mida ay ku dhinteen ama in la yidhaahdo waa cuquuba min asamaa noocay doontaba ha noqoto cuquubo ilaahay xaggiisa ka timid ayaa lagu halaagay weyaan wasalhum can alqaryai alatii kaanat xaadirat albaxr id yacduuna fi sabti id taatiihim xitaanum yowma sabtihim shuraca wayowma laa yasbituuna laa taatiihim halkan aayaddan ilaa aan ka gaarno falamaa catow camaa nuhuu canhu qulnaa lahum kunuu qiradatan khaasi'iin yani afartaas aayadood wuxuu rabbi subxaanahu watacaala kaga warramayaa qisatu asxaabi asabti dadka la yidhaahdo asxaabu asabti ayuu rabbi kaga warramayaa dadkaas yani asxaabu sabtigaahi waxa weeyaan maalinka sabtida reer bani israa'iil waxay codsadeen maalin cutlaa inay u noqoto oo fasax ay qaataan oo shaqada ka fadhiistaan ayay weydiisteen oo sidaa loo siiyey maalinkii sabtida ahaabaa ilaahay wuxuu ka reebay in ay kalluunka jillaabtaan ee badda ay ka jillaabtaan ayaa laga reebay oo cuquubo looga dhigaya amarkii ilaahay subxaana wa tacaala way khilaafeenoo xeelay la yimaadeen oo shayga muxaramka ah lagula yimaado yani xeelabay wixii muxaramka u xeelaysteen xeelad bay la yimaadeen maalinkii sabtida ahaa sida imaamu albagawi fii tafsiirihi uu ku qorayo wuxuu leeyahay shaydaan baa u waxyooday oo arrintan u sheegay wuxuu ku leeyahay yani wuxuu ku yidhi war maanta sabtidaa inaad kalluunka qaadataan ood cuntaan baa laydinka reebay laakiin inaad maaragtay wax samaysataan laydinkama reebin shaqo kale aa qabsataan marka wuxuu tusay yani shaydaanka u qurxiyey in meel maaragtay biyaha ka mida ay maaragtay keli yar ka soo furaan oo wadi yar waadi yar ay meesha ka dhigtaan badda agteeda ama ay maaragtay shabaq ku soo xiraan meel ka mid ah maalinka sabtidaa ilaahay imtixaan buu uga dhigayo maalintaa sabtidaa kalluunka meel kastuu jiro badda korkeedu iska saaran yahayo xeebtiibuu iska daadsan yahayo imtixaan buu u imaanaya maalmaha lixda maalmood oo kale ee loo fasaxay inay jillaabtaanna kalluun ba arki maayaan badweyntu galaya ama dhulka hoos u tegaya waa fogaanaya ma arkayaan marka imtixaan buu rabbi uga dhigay subxaana wa tacaala sidaas darteed bay marka waxay xeelaysteen inay maaragtay meel gooniya sameeyaan si maalintaa sabtidaa ma ugaarsan inay leeyihiin laakiin kalluunka ay ku soo ururiyaan oo meeshaa shabaqa ay ku xirtaan maalinka axaddana markaas inta maalinta axadda la gaarin ay kala baxaan wixii ay soo xaraysteen ay xerada ku soo shubteen biyaha ay ku soo xaraysteen ay kala baxaan tii bay marka la yimaadeen sidaa darteed baa marka yani dadka kulligood reer bani israa'iil dad xun ma aha sidaan xalaba soo marnay wa min qowmi muusa ummatun yahduuna bilxaqi wa bihi yacdiluun baan soo marnay dad fiican baa ka buuxo marka magaaladii beledkii saddex qaybood bay marka u qaybsameen qisada ay noo sheegi doontoon arki doono qoladaas irtikaab almuxaarim la timid muxaramaadka almaxaarimta muxaramaadka in lala yimaado dadkii la yimid oo sameeyey oo kalluunka jillaabtay oo urursaday qolo waxa weeye qolo kale way wacdisay way ku inkireen way radiyeen waxa ay samaynayaan bay ka reebeen qolo kale oo aan ayada waxba jillaabanin waxna ka shaqaysanin oo laakiin yacni maaragtay ayagana aanan ficilkaas kala qaybgelin mana aynan amar waxna kama reebin laakiin markay dhaga adkaadeen ayay waxay yidhahdeen dadkan dad ilaahay halaagayo weeye dad ilaahay u cadaabayo weeye maxaa ka rabtaan waanadiina u tari maysa faraha ka qaada iska daaya ha wacdinina saddexdaas qaybood ayay maaragtay u qaybsameen qoladan waxay reebtay munkarka dadka laga reebayo waxay leeyihiin wax ay ka faa'iidayaan lama arkay faraha ka qaada marka allah wuxuu noo sheegay aayadda aayadahaan ku arki doonnaa qoladii la timid yacni muxaramaadka shayga xaaraamta ahaa samaysay ee jillaabatay badda kalluunka ka jillaabatay inuu ilaahay cadaab ku qabtay oo halaagay bal uu maskhi ku sameeyey daayeero in laga dhigay ayuu rabbi subxaana wa tacaala noo sheegaya qoladii kaleeto oo munkarka dadka ka reebtayna in la badbaadiyey buu ilaahay caddaynaya uu sheegaya qolada kalena waa laga aamusay qoladii kalena shib baa laga yidhi lama sheegin marka culummadu way ka hadlaan oo qoladaa ma la halaaga mise lama halaagin waa arki doonna insha allahu tacaala marka qisadan waa qayb arrinkaasi ka warrama wasalhum was'al su'aal nabiyullaahi moxamedow hum yuhuuddii adiga kula joogta zamankaaga madiine kula joogta weydii waxaad weydiisaa can ilqaryati can ahli lqaryati qaryadii ahalkeedii magaaladii ahalkeedii ka weydii allatii magaaladii qaryadii kaanat ahayd xaadirata albaxri yacni badda agteeda ahayd badda agteeda ahayd amase xaadirata albaxri yacni xeebta saarnayd oo saaxilka kor saarnayd xeebta dusheeda saarnayd magaaladaas kuwaan bal weydii dadkeedii xaalkoodii ka weydii id wakti su'aal oo weydii yacduuna kuwaas oo maaragtay ahlu qaryaha magaaladaas yani dadkii joogay ay xadgudbayeen fi sabti maalinta sabtidaa dhexdeeda ay ku xadgudbayeen id wakti ay xadgudbayeen ta'tiihim ay u imaanaysay xiitaanuhum yani kalluumadoodii iyo maaragtay malaygoodii oo u imaanayay yowma sabtihim sabtigooda maalintiisa oo u imaanaya maalintii sabtida ay imaanayeen shuracan xaala kawni samaki شرعا أما حال كون الحيتان شرعا كوا ظاهرة أو موقظة بيها كركو ذا صارا أي أهايين شرعا أي أهايين بيها كركو ذا كوا صارا أي أركيان أي قبسا كران أي أهاي ويوم مال لا يثبتون أين سبت قل سبت أين قلين maalinta aynan sabtiga galaynin ay yawma laa yadkhuluuna sabta maalinka sabtidaa maalinta aynan galayninna laa ta'tiihim kalluunkoodii uma imaanayso uma imaanayaan oo badweyntay gelayaana mana arkayaan weeyaan bal arrinkaas weydii baa layidhi kadalika ay mila dalika alibtilaa'i baladaasi ikhtibaarka imtixaankaas iyo wixii lamid ihi baa nabluuhum aan jarribnaa sidaas oo kale baan nabluuhum u jarribnaa u ikhtibaarnaa aanu imtixaannaa weeyaan reer bani israa'iil aanu imtixaannay bimaa bisababi maa shay sababtiina aan ku imtixaannay kaanuu ay ahaayeen yafsiquuna kuwa faasiqnimo sameeyo yacni bisababi fisqihim wa khuruujihim can taacati illaahi wa xuduudihi ayaan ku imtixaannaa imtixaankaas sidaasaanu ku samaynay buu rabbi yidhi marka aيadan واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر قريada waxa weyaan n waxa qur'aanka inta badan u isticmaalaa waa magaalada weyn beldka weyn ayaa qarya loo isticmaala caasimadaho kaleeta loo isticmaala waxaa la yidhi dadka la weydiinayana waa dadkii nabiylahi mxamed la joogay yuhuudii la joogtay baa laleeyahay su-aal dadkii waagaas bal arinkooda weydii baa la odhana weyaan qaryadaas ilaahay wuxuu noo sheegay inay tahay kaanat xaadirat albaxri xaadirat albaxri yani waxaa loo jeedaa bay culammadu leeyihiin qurba albaxri baa loo jeedaa yani badda agteeda ayay magaaladaas ku tiilla waa magaalo xeeb saaran weyaan magaalo xeeb saaran weyaan marka yani waxay yidhahdaan bisaaxili lbaxri yani biqurbi lbaxri intaba waa lagu sheegaa weyaan lanna waxaad odhanaysaa maalan haddaad tidhaahdo kuntu bixadrati daari xadrati daar ayaan dhahaa yani waxaa loo jeeda ay biqurbiha qurbi daaraan joogay daarta agteeda ayaan aan ahaabaad odhanaysaa weyan marka dadkaas su-aal ayaa la leeyahay yani maaragtay xaalkoodii bal weydii baa la odhanaya dadkan qisadoodana ayadoo duuduuban baan waxaan ku soo marnay fii suurati albaqara marka xataa suurat lacraaf ayuu ilaahay ku tafsiiliyey maxaa yeelay fii suurati lbaqara rabbi wuxuu leeyahay walaqad calimtum aladiina actadow minkum fi sabti faqulnaa lahum kunuu qiradatan khaasi'iin ijmaala loo sheegay ayadoo duuduuban baa la sheegay laakiin suuraddan baa ilaahay ku faahfaahiyey suurat alacraaf qisadooda waxa ay tahay weeyaan qisadoodana waan ka soo hadalno waa tan hadda aan soo sheegnay weeyaan marka was'alhum su'aal nabi maxamedow kuwan yuhuudda kula joogo can ilqaryati can ahli lqaryati magaaladii dadkeedii ka weydii allatii magaaladii kaanad ahayd xaadirat albaxri badda agteeda ahayd ama xeebta saarnayd magaaladaas waa magaaladee ilaahay nooma sheegin qaryuu rabbi noo sheegay magaalo inay tahay qaryadaas sidaasin baan u daynaynaa mufasiriintu waxay leeyihin qarya magaalo la yidhaahdo ayla weeyaan ayaa la yidhaahdaa oo ku taalla bayna madyan waa tuur yani maaragtay sidaas bay odhanay qolooyin kale macno kale sheegaan calaa kulli xaal waa ka gudbaynaa iyo qaryo qur-aanka noo sheeg magaalo un weeyaan haddii wax magaalada magaceeda in la sheega wax maslaxada ay ku jirto allah waa noo sheegi lahaa subxaana wa tacaala marka wax maslaxadoo noogu jira lama arko muhiimadda in la ogaado un magaalo dad deganaa inay ficilkaas sameeyeen taa un baa muhiimaddu tahay weeyaan id wakti weydii yacduuna ay xadgudbayeen dadkii magaaladaa deganaa fi sabti maalinka sabtidaa ay ku xadgudbayeen oo yani maxay gudbayeen yani maalinka sabtidaa jillaabashadiisa ayaa laga xarimay waxay ku xadgudbeen bisaydi samag inay maaragtay ugaarsadaan oy jillaabtaan kalluunka ay jillaabtaan ayay ku xadgudbeen amarka ilaahay bay sidaa ku khilaafeen bal waktigaas weydii baa laleeyahy dadka noocaas ahaa id wakti ay xadgudbeen marka idtan dambe waxaa weeyaan waa daraf waxay u tahay yacduunadaas maaragtay daraf u tahay weyan id wakti ay sabtigii ku xadgudbeen ta'tiihim ay u imaanaysay xiitaanuhum kalluunyadoodii kalluunkoodii oo u imaanayay yowma sabtihim sabtidooda maalintii maalinkii sabtida ahaa baa loo jeeda yowma sabtihim shuracan asagoo ah mid muuqdo oo bannaanka yaallo biyaha korkooda iska saaran marka shuracan waa xaalo weeyaan waa la xaalaynay waxaa la yidhaha waa jamcu shurac waa jamcu shaaric shaaric ayaa shurac lagu jamciyaa marka waxaa loo jeedaa yani daahiratan cala almaai sida cabdullahi bn cabaas uu ku fasirayo daahiratan cala almaa biyaha korkooday ka muuqataayo bannaanka biyaha iska dulsabaynaysaa weeyaan kalluunkii meel walbou iska yaallaa gacantooda gaarto way qabsan karaan weeyaan id ta'tiihim ay u imaanayso xiitaanuhum alxiitaan waa jamcu xuutin xuut baa xiitaan lagu jamcinaya weeyaan xiitaanuhum ay u imaanaysay kalluunkoodii yowma sabtihim maalintooda sabtidooda maalintii shuracan isagoo a mid biyaha korkooda iska saaran uu yahay yani maalan zamakshari oo kale fii kitaabihi alkashaaf wuxuu leeyahay haddaad tidhahdid sharaca calayna fulaanun yani waxaa loo jeedaa idaa danaa mina markuu noo soo dhowaado marka kalluunkoodiibaa u soo dhowaaday weeyaan kalluunkoodiibaa u dhowaaday idaa danaa mina wa ashrafa calayna markuu noo soo dhowaado baa la yidhaahdaa yani shara calayna fulanun hebel baa noo soo dhowaaday ayaad odhanaysaa weeyaan wa yowma maalin laa yasbituuna aynan sabti gelayninna laa tatiihim ay laa ta'tiihim xiitaanuhum kalluunyadooda uma yimaadaan kalluunkooda u imaan mahayo weeyaan marka waa imtixaan ilaahay subxaanahu watacala u imtixaanay yowma laa yasbituuna yani yowma laa yadkhuluuna fi sabti baa loo jeeda maalinta aynan sabtiga gelaynin oy sabti aynan ahayno maalmaha lixda maalmoodoo ka soo hartay kalluunkooda u imaan maayo ma arkayaan wax hal kalluunay arkayaan xataa laa yarawna xataa samakan waaxida hal kalluun arki maayaan ilaa inay badweynta ka dooraan mooye waa ku dhibtoonayaan markaasay marka xeeladan sameeyeen muxaramaadka ayay yani shayga laga xarimay bay marka xeelaysteen weeyaan markaasuu rabbi subxaanahu watacaala cuquubadaas uu ku rido marka xeelada la yimaadeen kadalika ay mila dalika alibtilaa'i ibtilahaas iyo imtixaankaas kuwaas aan imtixaanay ayaanay mila dalika alibtilaa'i walimtixaan ayaan nabluuhum aan u imtixaannaa oon u ikhtibaarnaa weeyaan ahlukitaabka yuhuuddii sidaasaan u imtixaanay bimaa kaanuu ahanshahoogii yafsiquuna kuwa faasiqnimo sameeyay ahayeen yacni bisababi fisqihim ayuu rabbi subxaanahu watacaala iyo taacadii rabbi ay ka baxeen soodintii rabbiyo ay tallaabeen ayuu rabbi subxaanahu watacaala ku ciqaabay oo sidaa uu ugu imtixaanay weeyaan waid qaalat ummatu minhum lima taciduuna qowman illaahu muhlikuhum aw mucadibuhum cadaaban shadiida waid wakti ka sheekee qaalat nabiyulaahi maxamedu qaalat ummatun koox ay tiri ummadda hadda waxaa loo jeeda macnaa aa'ifa loo jeeda aa'ifatun min ahli lkitaabi wey ummatun koox ay tiri oo minhum reer bani israa'iil ka mid a lima taciduuna qowman illaahu muhlikum lima maxaybaad taciduuna u waaninaysaan qawman dad maxaad u waaninaysaan qoomku allaahu allah muhlikuhum mid halaagi uu yahay oo allah uu halaagayo ila way halaagsameen xuduuddii ilaahay bay tallaabeene amarkii yani nahyigii rabbi uu ka reebay wixii uu ka reebay bay ku xadgudbeene dadkaa marka way halaagsamayaan maxaad u waaninaysaan ow amase mucadibuhum alla uu cadaabayo cadaaban cadaab cadaabka oo shadiidan daran oo aad iyo aad u adag uu cadaabayo maxaad u waaninaysaan marka waxa weeye yani maaragtay falaa faa'iidata fii nahyikum iyaahum reebista aad ka reebaysaan yani munkarka ay samaynayaan wax faa'iidaaho ku jira ma leh hadalkaas bay leeyihiin yani koox ayaga ka mida ayaa waxay ku odhanayaan qolada inkirtay marka siyaaqii waxaa laga garanaya halkaasi inay dad u istaageen oy ficilka xunka ay samaynayaan ay ku inkireen oy ka reebeen oy ka joojiyeen ka hor yidhaahdeen wacdiyeen qoladaana marka ay dadkaas saalixiinta ee khayrka sameeyey ay ku yidhaahdeen lima taciduuna qowman illaahu muhlikuhum aw mucadibuhum cadaaban shadiida waid wakti ka sheekee nabi maxamedu qaalat ay tiri ummatun koox oo minhum reer bani israa'iil ka mida lima taciduuna maxaad u waaninaysaan qowman dad allaahu allah muhlikuhum mid halaagi uu yahay ow amase mucadibuhu mid cadaabayo uu yahay cadaaban cadaabka oo shadiidan daran oo cadaabayo maxaad u waaninaysaan waanada wax u tari maysa faraha ka qaada weeyaan maxay ku jawaabeen marka qoladii maaragtay munkarka reebaysay maxay ku jawaabeen qaaluu waxay yidhaahdeen macdiratan ilaa rabbikum qaaluu dadkii saalixiinta ahaaye alamru bilmacruuf wannahyi cani ilmunkar u istaagay ayaa waxay yidhaahdeen macdiratan يعني maaragtay فacalnaa ذalika arinkaas baan samaynay ama nafcalu ذalika sidaas baanu samaynaynaa oo munkarkan ka reebaynaa maxaan uga reebaynaa macdirata لأjli macdiratin cudur daarasho oo ilaa rabbikum rabbigiina xaggiisa yani ahaatay intii ka aanu cudur daaranayno ilaa rabbikum rabbigiina aanu cudur daaranayno yani waa inaan cudurdaar raadinaa haddaanan munkarka ka reebin ayn ka aamusno ayagaan la mid noqonayna ayaan kula mid noqonayna marka macdiratan ila rabbikum ayaan sida u oranaynaa yaani aan arintaas aan u falaynaa weeyaan macdiratan ila rabbikum hadalkaas ayay maaragtay ay ku jawaabeen marka macdiratan waxa la yiraahdaa waa qiraa'atu xafs an aasim xafs an aasim ayaa macdiratan keligii oo akhriyaa weeyaan macdiratan ila rabbikum quraada inteeda kala soo hartana macdiratun bay akhriyaan ta'da way godaan macdiratun ila rabbikum ayay akhrinayaan marka yani markii sidaa la yidhaahdana yani haadihi macdiratun ilaa rabbikum ama haada macdiratun ilaa rabbikum arrinkani waxa weeye waa macdiratun ilaa rabbikum wey cudur daarasho aan ilaahay u cudur daaranayno si uusan rabbi haddaanan munkarka ka aamusno dadka uu noola halaagin darteed baan maaragtay cudurdaar darteed ayaan sidaa u yeelaynaa iyo midda labaad oo ahi walacallahum yattaquun walacallahum waxay mudan yihiin markaan wacdinno oo munkarkaas aan ka reebno yattaquuna inay baqaanoo oo rabbigooda ay ka cabsadaanoo ficilka ay ku dhex jiraan ay ka haraan oo ilaahay ay u noqdaanna waa mudan yihiin leanna qofka muslimka markii la waaniyo khayrka loo sheego yacni badanaaba inuu ilaahay xusuustay u badan tahay marka labadaa arrimood darteed baan dadkaas aan aan arrintan u samaynaynaa oon uga reebaynaa munkarka ay samaynayaan weyaan marka saddexdaas qaybood ayay marka yani u qaybsameen maxaa la yidhaahdaa reer bani israa'iil qolo munkarkii la timid oo maalintii sabtida kalluunkii jillaabatay iyo qolo ka reebtay oo ku inkirtay ficilkaa ay samaynayaan ku diiday iyo qolo ka aamustay oo aanan waxna maaragtay ayaguna aanan jillaabanin oo ficilkii la imaanin waxna aanan ka reebin oo munkarna aanan ka reebin laakiin ku inkiray dadkii munkarka reebayey ayay ku inkireenay ku yidhaahdeen lima taciduuna qowman illaahu muhlikum aw mucadibum cadaaban shadiida saddexdaas qaybood ayay u qaybsameen saddexdii qaybood marka allah baa ka warramaya marka jazahoodii falamaa nasuu maa dukiruu bihi anjayna aladiina yanhowna can isuu'i waakhadna aladiina dalamuu bicadaabin ba'iisin bima kaanuu yafsuquun falamaa nasuu markay ka tageen nisyaanka waa bimacnaa tarkigii wey falamaa nasuu markay ka tageen maa shay ay ka tageen dukiruu bihi shaygii lagu waaniyey oo dadkii mu'miniinta ahaayee ahlu salaaxa ahaa ay ku waaniyeen oo ficilkii xumaa ay ka reebeen markii ay ka tageen oy diideen yacni inay qaataan weeyaan anjaynaa waan badbaadinnay aladiina dadkii yanhowna reebayey dadka ka reebayey can isuui xumida ka reebayey dadkii alamru bilmacruuf anahyi can lmunkar u istaagay dadkaas waanu badbaadinay saasuu rabbi yidhi oo cadaabkii laguma darin waakhadnaa waan qabannay aladiina kuwii dalamuu dulmiga sameeyeyo maalinkii sabtida ku xadgudbay oo jillaabtayna bicadaabin cadaab baan ku qabannay cadaabka oo ba'iisin ay shadiidin mid daran ah mid adag oo aad u adag ayaanu ku qabannay bimaa kaanuu ahaanshahoogii yafsuquuna kuwa faasiqnimo sameeye ay ahaayeen sababteed baanu ku qabannay weeyaan fisqigii iyo taacadii ilaahay ay ka baxeen sababteeda baan cadaabkaas ba'iiskaa ugu qabannay cadaabkaas adag oo rabbi ku qabtay waa midka gadaalna la kaga keeni doono qulnaa lahum kunuu qiradatan khaasi'iin maskhigaa loo jeedaa cadaabka lagu qabanayo waa la masakhay yani waa la bedelay insaannimadiiyaa laga bedelay daayeeraa laga dhigay weeyaan falammaa catow markii ay kibreen oy madax adkaadeen falammaa catow markay madax adkaadeen cammaa nuhuu cammaa shaygii ay ku madax adkaadeen cammaa shaygii xaggii ay ka madax adkaadeen nuhuu la reebay canhu xaggiisa laga reebay markii ay ku madax adkaadeen qulnaa lahum waxaanu ku nidhi ay qawlan qadariyan wey waanu qadarnay waanu ka dhignay baa loo jeeda kuunuu ahaada kuwii naan jillaabtay oo ictidaha la yimid iyo dulmigaahi waxaad noqotaan kiradatan daayeero noqda daayeero ahaada daayeerahaasoo khaasi'iina kuwa daliiliinoo dullaysan ah khaasi'iin ahoo dullaysan noqda ayaana ku niri sidaas ayuu rabbi subxaanau wa tacaala leeyahay marka cadaabkaas adag oo lagu qabtay waa maskhiga iyo bedelidda daayeero ilaahay uu ka dhigay subxaanau wa tacaala weeyaan marka aayaddan waxa markii ay allah wuxuu noo sheegay markay waanadii diideen oo wixii lagu waaniyey ay ka tageen qoladan mu'miniinta ahee amarka reebtay sidii sunnada ilaahay ay ku dureersatay waa la badbaadiyey oo ilaahay wuu badbaadiyey cadaabkii baa laga badbaadiyey alaamiruuna bilmacruuf wannahuna cani lmunkar qoladii kalena cadaabkaas shadiidka ayaa lagu qabtay weeyaan marka bicadaabin ba'iisin ba'iisin waa bimacnaa shadiidin wey wasnan wa macnan labadaba way isleedahay shadiid iyo maarata ba'iis oo isku wasni waan isku macno weeyaan waa bimacnaa shadiid baa loo jeedaa cadaab adag weeyaan marka cadaabkaas ayuu rabbi subxaanau watacaala ku qabtay wey ولذلك ابن كثير رحمه الله مركو أيضا فسره وحوليه فنص على نجاة الناهين وهلاك الظالمين الله وحو عديه ذاتكي منكر كالريبي إنه بدبادية بدبادة وذيبو عديه ووحو يريد أنجينا الذين ينهون عن السوء عذاب كبك بدبادي النوية وهلاك الظالمين أنا يعني ما رأيته وعديه كو ظالمين تهلاك وذنا wuu cadeeyo ilaahay in la halaagay buu sheegayo wuxuu yidhi waakhadna aladiina dalamuu bicadaabin ba'iisin bima kaanuu yafsuquun sidaasuu yidhi markaasuu wuxuu yidhi wasakata can saakitiin kuwii aamusayna allah wuu ka aamusay shibbuu ka yidhi maxaa yeelay liana aljazaaa min jinsi alcamal maxaa yeeley way aamuseen in ayagana laga aamusoonba la sheegin jazahoodu ilaahay ka dhigay subxaana wa tacaala maadaama xaqi inay sheegaanoo munkarka ay dadka ka reebaan ay ka aamuseen ayagana waa laga aamusay weeyaan marka markaas wuxuu leeyahay fahum laa yastaxiquuna madaxan fayumdaxuun ma aysan mutaysanin in la ammaano oo sidaa ammaan ma aynan mutaysanin oo sidaa marka loo ammaano walartakabuu cadiiman fayudammuun dembi weynna lama aynan imaanin oo markaa la caayo marka maadaama ay munkarkii ka aamuseen ayagana ilaahay subxaana wa tacaala shib buu ka yidhi weeyaan culummadu marka waxay isku khilaafaan ay ka hadlaan dadkan yani qolo waa la badbaadiyeyo waa la gartay qolana waa la halaagayo waa la gartay qoladii rabbi uu ka aamusay ma la halaagay oo kuwa la halaagay miyay galeen mise dadka la badbaadiyey galeen labada laba qowl bay leeyihiin laba qowl bay leeyihiin qolo waxay leeyihin waa la halaagay dadkii la halaagaa lagu daray laakiin sida daahirka ee muuqata wallahu aclam waxaa weeye inay ka mid yihiin dadkii naajiinta ee badbaaday dadkii badbaaday ayay ka mid yihiin lama halaagin maxaa yeelay yani allah halaaga wuxuu ku khasisay dadkii daalimiinta ahaa ayagana dulmi looma sheegin oo dulmi inay la yimaadeen lama sheegin marka waxaa la yidhi yani maarata waakhadna aladiina dalamuu bicadaabin ba'iisin dulmigana kuwa ku sameeyey waa kuwii maalintaas jillaabtay weeyaan ayagu ma aynan jillaabanin marka arrinkaas waxay tusinaysaa cuquubada inay khaas ku tahay yani maaragtay almuctadiina fi sabti maalinka sabtida kuwii ugaarsaday inay khaas ku tahay maxaa yeeley waxay culimmada leeyihin markay leeyihiin qoladan waa daahir sidaa odhanayso inaan la halaagin oo dadka badbaado ay galaan waxay leeyihiin alamru bilmacruuf wanahyi cani lmunkari waa fardu kifaaya wey amarka oo dadka khayrka la faro shartana laga reebaa waa fardu kifaaya wey haddii qolo uu istaagto qolada kale dembigii way ka dhacaysaa marka yani maaragtay idaa qaama bihi lbacdu saqata can laakhariin ismiga inta kale wuu ka dhacayaa dembigii weeyaan marka ayaga waxay ku kaaftoomeen faktafuu biinkaari ulaa'ika kuwaas maadaama ay inkireen oo qole ay u istaagtay iyo munkarkii ay samaystay ay ka reebtay ayay ku kaaftoomeen sidaa darteed lama halaagin ayay odhanayaan weeyaan marka sidaasaanad moodaa inay daahir tahay laakiin inaysan wax lagu ammaano aysan meesha oolinna way jirtaa oo maadaama ay ka aamuseen yani maarata ayagana laga aamusay marka alamru bilmacruuf wannahyi can ilmunkar waan soo marnay in badana ku soo aragnay reer bani israa'iil waxyaalaha lagu lacnaday yani maaragtay inay ahaayeen kaanuu laa yatanaahawna can munkarin facaluuh iskama reebi jirin munkarka ummadna haddaysan munkarka iska reebin macruufka aynan isfarin lacnad baa ku soo degto uma markaa kabacdina halaag bayba sabab u noqoto inay baaba'aan ayay sabab u noqonaysa najaadkana wuxuu ku jiraa in dadka khayrka daaifa u istaagto khayrka u istaagto in la helo taasaa maaragtay badbaadadu ay ku jirtaa weeyaan falamaa nasuu markay ka tageen oy halmaameen yani nasigii bimacna tarkigii ahaa wey maa dukiruu bihi wixii lagu waaniyey markii ay ka tageen oo ahaa ka reebistii munkarka laga reebo ah markay ka tageen yani anjayna aladiina maa dukiruu bihi wixii lagu waaniyey anjaynaa waan badbaadinay aladiina kuwii yanhawna reebayey oo dadka ka reebayey can suu'i xumida ka reebaye waan badbaadinay wa akhadnaa waan qabannay aladiina dalamuu kuwii daalimiinta ahaana bicadaabin cadaab baan ku qabannay cadaabka oo ba'iisin mid adag ah baanu ku qabanno shadiida wey bimaa kaanuu yafsiquun faasiqnimadoodii sababteedana ayaanan ugu qabannay weeyaan yani waxaa la yidhahdaa ficilka waa ma'huudun min ba'usa shayu yab'usu ba'sa ida ishtadda baa la yidhahdaa yani markuu shaygu adkaado yaa la yidhaha ba'usa shayuba la odhanaya oo bicadaabin ba'iis weeyaan falammaa catow markii ay madax adkaadeen oo yani loo jeedo ay diideen oy kibreen yani inay munkarkii ka tagaan markay diideen wey falammaa catow markay ku madax adkaadeen camaa nuhuu canhu wixii xaggiisa laga reebayey oo munkarkii inay ka haraan ay ka madax adkaadeen qulnaa lahum waxaanu ku nidhi yani ilaahay oo u bedelay waa qowlkii qadariga ahaa wey waxaanu u qadarnay oon ka yeelnay waxaanu ku nidhi kuunuu ahaada qiradatan daayeero noqda daayeerada oo khaasi'iina kuwa maaragtay yani daliiliinoo liita ah noqda baan ku nidhi weya kunuu qiradatan khaasi'iin marka alkhaasi waxaa la yidhaahdaa asaakiru aldaliilu lmubcadu baa la yidhaahdaa shayga liito oo maaragtay yani dulaysan axadka dulaysan oo maaragta liito oo la fogeeyo ayaa la yidhaahdaa oo maala min qowlihim waxay ka keeneen inay yidhahdaan khasa'tu lkalba yani eygii baan fogeeyey idaa baacadtahu baad odhan eygii baan fogeeyey waa iska cayriye baad odhan markaad fogeyso taasoo kale weeyaan marka culammada marka maskigaan daayeerada laga dhigay yani maaragtay allah wuu noo sheegay in daayeero laga dhigay maskigaas marka markuu ku dhacay dadkaa way baaba'een wax farac ahoo ka harayna ma jiro mujeeda wax farac oo ka haray lama arko ma ahan daayeerada hadda joogaahi yani niman yuhuud ahoo la masakhay inay ka yimaadeen ma aha arrinkaasi daayeerkan weligiisuu jira intaana yuhuudda masxiga ku dhicin ayuu jinsigan samaysnaa ilaahay uu abuuray subxaana wa tacaala falsafadaa ninkan oo maarata yuhuudka laga soo guuriyo darwin ay dhahaanoo bani aadamkaba inuu daayeer ka yimid uu yidhaahda asalkiisa daayeeru ahaana asagaa kolay daayeer ka yimid baan u malayna annaga nebi aadana ka nimid alayh salaatu wasalaam marka yani maaragtay waa falsafad khaldan falsafa yahuudiya waay daayeer bani aadamku kama imaanin nebi aadan baa ilaahay dhoobadaa ka abuuray taasaana rumaysannahay weeyaan waid ta'adana rabbuka layabcaanna calayhim ilaa ywmi alqiyaamati man yasuumuhum suua alcadaabi marka aayaddan allah subxaanau wa tacaala wuxuu noogu sheegi reer bani israa'iil maadaama ay qooqeen maadaama rusushii ilaahay ay ku xadgudbeen maadaama xuduuddii ilaahay ay tallaabeen rusushii ay beeniyeen yacni maaragtay waxay ambiye ay dileen dhib badan iyo waxay beeniyaan iyo waxay dilaan ay ka dhigeen inuu ilaahay subxaana wa tacaala addoommadiisa khalqigaa dadka mida inuu ku sallidi doono lagu diri doono oo ay markaasi maaragtay layn doonaanoo dadka ay baabi'in doonaan reer bani israa'iil dadkaasi ay baabi'in doonaanoo reer bani israiil la baabi'inayo ayuu rabbi subxaana wa tacaala noo sheegay wacdiga ilaahay subxaana wa tacaalana waa mid fulayo oo siduu yahay u dhacayo horeyna waa u dhacay waana maaragtay waana dhici doona insha allahu tacaala waid wakti ka sheekee nebi maxamedo ta'adana rabbuka yani ta'adana waxaa la yidhahdaa ficilku waa tafacala wasanka la yidhaahda weeyaan wasanka tafacala baa la yidhaahdaa min aliidaani baa laga keenay alladii huwa aliclaam waa ogeysiin wa iclaam min aliidaan ayaa laga keenay alidnu baa loo jeedaa yani wuxuu ogeysiiyey sida mujaahidba uu ku fasiray ay aclama rabbuka buu ku fasiraa rabbigaagu wuu ogeysiiyey weeyaan culammada qaar mufasiriinta waxay leeyihiin ta'adanada bimacnaa amara bay ka dhigayaan amara rabbuka rabbigaagu uu amray marka hadalkaan ibnu kaiir oo kale waidta'dana rabbukada wuxuu leeyahay kalaamkaani wuxuu qabaa macna alqasam wax faa'iidaynayo ayuu qabaa dhaar macnaheeduu qabaa walidaalika layabcatana laamtaas la geliyey ayaa ficilkeedii la raaciyey buu leeyahay waid ta'dana rabbuka rabbigaagu uu ogeysiiyey reer bani israa'iil layabcaanna ay layusallitanna walayursilanna inuu dirayo oo ku sallidayo calayhim dushooda ilaa ywmi alqiyaamati ilaa ywmi alqiyaama ilaa qiyaam saaca uu ka dhaco ba ilaahay uu maaragtay uu ku dirayaa weeyaan man yasuumuhum dad man dad buu ku diraya yasuumuhum dhadhan siinayo wey ay yudiiquhum weeyaan dhadhan siinayo suu'a alcadaabi cadaabka kiisa xun dhadhan siinayo oo cadaabka marka suu'a alcadaabiga waxay leeyihiin culammadu yani suu'a alcadaabiga la dhadhansiinayo waa dullayn la dulleeyo jizye oo maaragtay koodhi laga qaado oo cashuur dushooda la saaro kharaaj wax la yidhaahdo oo la sameeyo waxay soo saartaan wax laga qaato yani maaragtay qatli dil la dilo yani cayrin la cayriyo qafaalaso ayaga iyo caruurtoodii iyo naagahoodii la qafaasho waxaasoo dhan baa loo jeedaa yani maaragta suua alcadaabka cadaabka kiisa xuntaasaa loo jeedaa wey marka man yasuumuhum suua alcadaab walidaalika bay culammadu waxay leeyihiin sida ibnu kaiir oo kale raximah llahu wuxuu leeyahay yani waqad bacaa allahu tacaala bacda sulaymaana calayhi asalaam bakhtinasar maliku baabil yani maaragtay allah wuxuu u soo saaray ninka la yidhi nabiyullaahi sulaymaan mamlakuu haysta reer bani israa'iil buuna ka mid ahaa boqortooyay haysteen gadaashooda wuxuu usoo nebi sulaymaan kadib reer bani israa'iil wuxuu usoo saaray ninkaa bakhtinasar la yidhaahdo oo meliku baabil ah baabil meesha la yidhaahdo ciraaqii dhulkaas madaxda ka ahaa markaasuu leeyahay fakharaba diyaarahum guryahoodii buu baaba'shay boqorkaasa u soo baxay guryahoodii buu baaba'shay yacni maaragtay wuxuu dilay kuwoodii muqaatiliinta ahaa ee dagaalamaya buu laayay wasabaa nisaa'ahum wadaraariihim naagahoodii iyo carruurtoodiina wuu qafaashay wadaraba aljizyata calaa man baqiya minhum dadka ka harayna inta soo hartana jizyo iyo koodhi buu dusha ka saaray iyo cashuur laga qaada buu dusha ka saaray wey soo u soo wada wuxuu leeyahay uma saaruu ilaa qahri nasaara kabacdina nasaaradii baa ka adkaatay qolada nasaarada ahi baa yuhuuddii ka adkaatay markaasay qahri geliyeen way dullaysteen jizyay ka qaadeen kharaaj waxay saareen maaragtay xoolahoodii inay ka qaataan siday saa ugu jireen oo nasaarada uga adkayd ayaa haddana uma jaءa alislaamu wamuxamedin sal اllahu alayh ali wasalam nabiyulaahi muxamed iyo maaragtay yani waxay islaamkiiba ilaahay keenay oo nabiyulaahi moxamed keenay markaasay waxay galeen fakaanuu taxta qahrihi wadimmatihi yani yu'adduuna alkharaaja waljizya waxay ahaayeen marka kuway jizyada iyo kharaajka kuwa bixiyo ayay ahaayeen weeyaan sidaas buuna nabiyulaahi moxamed uga raray jaziirat alcarab ayuu yuhuudda uga raray oo ka fogeeyey marka yani dhibkaas waxaasay maarata la soo kulmeen maarata qolo maalin wakti kastaba zaman kastaba dadkaasu dad buu ilaahay ku salliday waad ogtihiin qarnigii hadda dhammaaday yani maaragtay bilowgiisii hitler buu ilaahay ku salliday maarata ninkii dictatorka ahaa oo almaaniga ahaa ama maxaa la yidhaahdaa jarmalka ahaa yuhuudda eberu ka dhigay waa baaba'shay waad ogtihiin eberu ka dhigay waa dullaystay meesha meel walbuu ka tuuray waa baabi'iyey yani xataa waxaa la yidhahdaa markay taariikhdu qorayaan xataa waxay yidhaahdaan foornuu ku guray dhahan dab buu ku guray foorno intuu sameeyey ayuu ku gubay oo saa uu u galay weyaan marka yani sanad walbaba markii muddo la joogo ay soo kacaanba ilaahay dad buu ku sallidaya subxaana wa tacaala ilaa qiyaamaha laga gaaro ilaa ay maaragtay almacraka alfaasila ay ka timaado sida nabiyulaahi moxamedba fii saxiixi muslim oo noogu sheegay laa taquumu saacatu xataa yuqaatila almuslimuuna alyahuuda ilaa qiyaamuhu ma dhacayo ilaa muslimiintu ay yuhuudda inta la dagaalamaan ay baabi'iyaan ay ka adkaadaan oo markaa yuhuudka dhagax gadaashii markuu ku dhuunto akhiru zamaanka wey ou yidhaahdo dhagaxi ou yidhaahdo yaa muslim tacaala waraaya yani yahuudiyun yani saasoo kale uu leeyahay gadaashay kaale muslimkiiyo gadaashayda waxay ugu dhuumanaya yahuuda kaale uu yidhaahdo halkaas ayay gaari doontaa marka ilaahay subxaana wa tacaala taas macrakadaas faasilka ilaa laga gaaro ayuu ayadana sidaas unbay ilaahay dad u soo saaraya weya zaman kasta way soo kacaan markay soo kacaan ay yani maaragtay xoog yeeshaanba ilaahay dadkaas uu ku salidaa qur-aankan waad ogtiin fii suurati israa awalkeeda ayuu rabbi subxaana wa tacaala uga waramaa waqadaynaa ilaa banii israa'iila fi lkitaabi latufsiduna fi lardi maratayni walataclunna culuwa kabiira faida jaءa wacdu uulaahuma bacana calaykum cibaada lana ulii ba'si shadiid fajaasuu khilaala diyaari wakaana wacda mafcuula uma radadna lakum اlkarata calayhim وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم, أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها حداد وناكسناتان نفتنا وناكسناتي حديث كلنا ما يئذك إذن كسر النقل فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوها أول مرة وليتبروا ما علوا تكبيرا مركاسوا ربي يري عسى ربكم أن يرحمكم الله حقيقكم إنه إذن حريصته وإن عدتم عدنا حدا إذن كان فسادك كل لابتان أما ينوى كل نقول إن ذاتك إذن دباء ومارت دب إذن قيسته مرك إن شاء الله سورة داسا كأرك الدوناوية مرك أرن كان وحوية من يصومهم سوء العذاب أي مر والبب إلهي كسل لذا حدا وائس أرسدين دول بي قفسدين بيت المقدس يدول كاسو دم بي لوريجين مسلمين تيبي إذلاليين ضد بدن بي مارت التشريف كسل دول كودي كلوريجين وحوي وماشي ku halaagsan ilaahay insha Allah taala wasku urursadeen biidin ilaahay nabi maxamed wacdigiisana waxaqiiqoobi doona biidin ilaahay taala inna rabbaka la sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim inna rabbaka rabbigaaga nabi maxamedow la sari'ul iqab iqabtiisa iyo cadaabkiisa miduu degdeg badan yahay way qofka ku caasiyo sharciigiisa khilaafo gaalnimada iyo kufriga laasimaa يعني ما رت عقوبته أي رب سبحانه وتعالى أدونك كسود الدجياوية وإنه الله سبحانه وتعالى لغفور الله الدمداف بدنوي وكثير المغفروي الدمداف كسمده بدنيا عيويا رحيم هدنا حريستو كثير الرحمة الرحمة دي سئي بدنتهي وسلاس درتد بوماركتي يعني قفك أسو النقضو إلهي أتوبة كانوا ذنوبتي سأقول دافاء وقلنا حريستاويا ابن كثير رحمه الله وحوليه وهذا من باب قرن الرحمة مع العقوبة وحويه عقوبة دي نحريستي أي الحريريي بوليه محايا لسوت اللولي هنا لا لا يحصل اليأس إنه سقفك يعني قوسة شأيا كدعين إنه سقفك قوسانين درتيد أي سيدا اللولي لياوي مركا إن بدن الله قرآنك وحوليه الحريرية بين الترغيب والترهيب أولو عبسيق قلين حديئات كفرقي معاصدة دائمتي حميدة الله واسريع العقاب اوغو hadii aad wanaag la timaadana waa ghafuurur rahiim weeyaan saas loo jeedo soo laabto weey nabbi ibadi anni ana al-ghafuurur rahiim wa anna 'adaabi huwa al-'adaab al-aliim ayda soo kala ay lamid tahay waqatnahum waan kala geynay ay farqnahum wa shattatnahum waan kala geynay reebani israa'iil fil ard dulka dhaxdiisan ku kala geynay meel kasta ilaahay ka tuuray umaman xaala kownihim umaman ayaga oo kooxa kooxa iyo tawaa'if iyo firaq ah ayaanu kala qaybinay markii ay wada jireen wada jirkoodii ka bacdi baanu kala qaybinay oo midba meel aan ka tuurna ardadii aanu qaybinay weeyaan marka kelimad u kulmaysaba ma jirta buu rabbi yidhi subxaana wa tacaala sidaasaan u kala geynay waqatacnaahum fi lardi umama ayaga ummado ah ayaan ardadii ku kala qaybinay oo saa u kala qaybinay weeyaan qutri kasta kulligii oo maarata ardada kamida yuhuud un baa joogto laakiin aan shawka iyo awood midna lahayn awood ay leedahay aynan jirin iyo allah leeyahay marka fiiri yani runtii maaragtay annaga inta soo gaarnay baan ugu filan hadda kuwaan is urursanaya halkaan isku urursanay xaggee bay ka kala yimaadeen qaar maraykanka ka soo noqdeen qaar yurub bay ka soo laabteen qaar waxay ka soo noqdeen carabahay ka yimaadeen qaar raashiya ka yimaadeen qaar xataa etoobiya ka tageen falaashaha kuwa la yidhaahdo etoobiya ka tageen halkaasay aadeen wahaakada waa dadkaas weeyaan qolaba meel bay ku noolayd marka waxa weeye sidaasuu rabbi u kala geeyey weeyaan waqatacnaahum fi lardi umama ayagoo ummado iyo kooxa kooxa ah oo jamaaca jamaaca iyo tawaa'ifa ayaanu ardada ku kala qaybinay wey marka awood ay lahaayeen iyo shawqo ay lahaayeen ma jirin wey minhum yuhuudi waxaa ka mid a asaalixuuna dad wan wanaagsan baa ka mid ah dad ahlu salaaxa oo maaragtay alqaa'imuuna bixuquuqi illaahi wa xuquuqi cibaadihi dad wanaagsan baa reer bani israa'iil ka mid ah weeyaan wa minhum waxaa ka mida reer bani israa'iil duuna dalika salaaxaas wax ka hooseeyo kuwa ka hooseeyo ayaa ka mid ah oo aanan maaragta dad dad ahlu salaax oo ahlu khayr aanan ahayn oo ama uu yahay dhaalim inuu yahay ama ka sii xun yahay ayaa ka mid ah weeyaan wabalownaahum waan imtixaanay reer bani israa'iil bilxasanaati xaaladii wanaagsanayd xaaladihii wanaagsanaa ayaanu ku imtixaanay oo khayrkii iyo barwaaqadii iyo maaragta caafimaadkii iyo amnigii iyo yusrigii waxaasoo dhan baan maaragtay ku imtixaanay baa la leeyahay wasayi'aati xaaladihii xumaa baanu ku imtixaanay oo maalan maaragtay oo ay ka mid tahay faqrigii abaartii ay ka mid tahay colaaddii iyo cabsidii ay ka mid tahay balaayadii iyo cudurka uu ka mid yahay culayskii iyo shiddadu ay ka mid tahay waxaasoo dhan baanu ku imtixaanay buu rabbi leeyahay marka labadaba waa la soo marsiiyey yacni maaragtay khayrna waa lagu imtixaanay sharna waa lagu imtixaanay lanna shartu inay imtixaan tahay dadku waa ogyihiin laakiin khayrku inuu imtixaan yahay dadku badankii ma gartaan khayrku waa imtixaan wey ma ka shukrinaya qofkan oo ilaahaygii khayrkan siiyey maaragtay ma u maaragtay shukrigiisa ma ula imaanaya mise wuu ku kufrinaya arrintaas waxa weeyaan waa ikhtibaar weeyaan wax yacni maaragtay haddii amni lagu siiyo waxay u baahan tahay inuu qofku ka shukriyo amnigaas qiimihiisa oo garto nicmat alamni inuu garto weeyaan nicmat alamni waa wax weyn u yani maaragtay qur-aanka in badanoo ilaahay ku tilmaamaa waad ogtihiin ammaanka ree ree maka markay magaalada ka baxaan maka dadku ay maarata ama xajka ama cumrada ama safarka tijaarada u yimaadaan dadku markay ka baxaan magaalada maka gaarayaalkeeda waa lagu dhici jiray eber baa laga dhiisay ayagana beledkooda ayagoo aaminaya deganaayeen marka amnigu waa shay aad u weyn weyn waa allahna uu ku galladaysta in badan weeyaan marka wabalownaahum waan imtixaana reer bani israa'iil bilxasanaati xaaladihii wanaagsanayd xasanaadkii ayaanu ku imtixaanay wanaagyaal baan ku imtixaanay iyo wasayi'aati xaaladii xunxumaaba labadaba oo shiddadii faqrigii ah maxaan sidaa ugu yeelnay lacallahum yarjicuun likay yarjicuun inay soo noqdaan laabasho ay macaasidii ka soo noqdaan yani maaragtay yani lacallahum yarjicuuna inay soo noqdaan camaa hum fiihi min alkufri waalmacaasi ilaa taacati rabbihim wa towbatih allah yani rabbigooda aacadiisa iyo tawbadiisa inay u soo noqdaan kufriga iyo macaasidana ay ka soo noqdaan darteed baan sidaa u yeelnay buu rabbi leeyahy marka reer bani israa'iil haddana waa loo qiray sidii xalayba darsigeenna aan ku soo marnay minhum asaalixuun wa minhum duuna dalik dad wanaagsanna way leeyihin dad xunna way leeyihin marka walidaalika ayaad nabiyullaahi moxamed markii lasoo diray qayb ka mida ay nabiyullaahi moxamed rumeeyeen qaybna ay la dagaalantay oo la dirirtay weeyaan فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه فخلف وحا خليف نقضي أو حري بدلي وحا بدلي من بعدهم أي من بعد ذلك الجيل الذي فيهم الصالح والطالح ضد كاس ضد وناكسن ضد حن لها قلاشو ذو وحا بدلي خلف yani kuwa xunxun ayaa bedelay khalfun kuwa xunxun ayaa bedelay weeyaan kuwaasoo waritu lkitaaba kitaabka dhaxlay kitaabkii towraadaha dadkoodii hore ka dhaxlay aabbayaashood ka dhaxlay kuwaasoo ya'khuduuna qaadanayo carada haada aladnaa midkaan dhow oo adduunka ihi birbirkiisa qaadanayo yani maarata dhaldhalaalkiisa oo qaadanayo adduunyo keliya qaadanayo aakhare aan hamigiisa ku darsanaynin markay xalaal iyo xaaraam aynan u fiirina xaaraamtooda iska daldashaanna wayaquuluuna odhanayo markay xaaraamta cunaan sayukfaru lana waa naloo dhaafi doonaa ilaahay baa noo dayn doono saasoo kale bay leeyihin waa iska cunayna xaaraamteenna allah baa noo dayn doono wain ya'tihim hadduu u yimaado caradun birbir oo miluhu kaa oo kaleeto ah kay qaateen oo kaleeto wax lamid aho adduunye oo xoolo ah hadday u yimaadaanna ya'khuduuhu way qaadanayaan oo maarata dad towbadii sayukfaru lanaadii run ka sheegaya ma ay aha weeyaan yani yani ya'khuduuhu way qaadanayaan markaasuu rabbi yidhi alam yu'khad calayhim miyaanan dushooda la qaadin oo laga qaadin miihaaqu lkitaabi kitaabka ballankiisii adkaa miyaanu dushooda laga qaadin muxuu ahaa ballankaasi allaa yaquulu inaynan oranin cala allaahi alla korkii inaysan ku oranin ila alxaqa allah waxaan xaq ahayn inaysan ku oranin ballankaa miyaanu rabbi ka qaadin subxaana wa tacaala wadarasuu way darseen oo way barteen cilmi bay u yeesheen maa fiihi kitaabka dhexdiisa waxa ku sugan tawraad waxa ku dhex sugan cilmi bay u yeesheenoo waa ogyihiin waxa ay samaynayaan jahli kuma samaynayaane can cilmin bay ku samaynayaan calaa cilmina ku samaynayaan ogaansha durshiis ayay ku samaynayaan markaasuu rabbi yidhi waladaaru waladaaru alaakhiratu daarta dambe oo aakhara yowm alaakhira ah qiyaamihii iyo khayrka iyo nicmada ilaahay agtiisa ahaaday ayaa khayrun khayr badan liladiina dadkiibuu u khayr badan yahay yattaquuna ilaahay ka cabsanayo muxaramaadka iska ilaalinayo yacni maaragtay macaasidii kufriga iska ilaaliyo wuxuu uga khayr badan yahay carada hada aladna yacni maaragtay waxaan liito oo adduunkan dhaldhalaalkiisa ihi qaadashadiisay uga maarata uga wanaag badan tahay weyaan uga khayr badan tahay afalaa tacqiluun war miyaadnan caqli lahayn caqli idinku filan miyaadnan lahaynoo waxa la doortay iyo waxa la kala waxa la kala doortay idna aad ku kala garataan miyaadnan lahayn weeyaan adduunkan zuulayo dhammaanayo miyaad dooranaysaan shaygii baaqiga ahaana waad ka tegaysaan waa idin sidee weeyaan marka fakhalafa min bacdihim khalfun yacni waxa weeyaan khalfun marka la yidhaahdo waxaa loo jeedaa sida ibnu kaiir uu leeyahay khalfun aakhara laa khayra fiihi waa dad kale aan ayagii bedelay oo aan wax khayray leeyihiin aan jirin walidaalika ibnu lacraabi yani ninkaa luqawiga macruufka ah waxaa laga soo guuriya wuxuu yidhaahdaa alkhalafu haddii la yidhaahdo oo laamka la fatxiyo la kordhigaahi waxaa loo jeeda asaalix fulaan waa khalafu fulaanin haddaad tidhaahdo hebel buu bedelay waa ilmihiisii duriyadiisii khayr buu kaga khaliif noqday waa qof saalixa wey laamka haddii la kordhigo laakiin haddii la yidhaahda buu yidhi khalfun haddii la yidhahdo laamka la reebo waxaa loo jeedaa aaalix laamkoo la reeba kan xun baa loo jeedaa marka ilaahay khalfun buu yidhi waa dad xun wey markaasuu beydkii labiid ibnu rabiica ayuu maaragtay uu ku gabiyo yidhi dahaba aladiina yucaashu fii aknaafihim wabaqiitu fii khalfin kajildi lajrabi buu yidhi ka jildi lajrabi yacni ninkaas baa wuxuu amaa wuxuu dad buu caynaya dadna wuu ammaanaya dadkii dhexdooda iyo asturkooda lagu noolaa ee wan wanaagsanaayo cuyuubtaada asturi jira wax ku siin jiray waa dhammaadeen buu yidhi haddana waxaan la haray oo la joogaa buu yidhi wabaqiitu yacni dad khalfi la yidhaahdo xunxuna ayaa la jooga oo la mid ah ka jildi lajrabi mid maaragtay cadho qabo jirkiisa oo kaleeta la mid ah mid cadho qabo jirkiisa kale dad lamid ah ayaan maaragtay la joogaabu odhanaya marka khalf haddii la yidhaahdo waa dad xun baa loo jeedaa wey laamka markii la reebo khalaf markii la yidhaahdana waa waa la fadxiyaa inkastoo culammada leeyihin warubama jaa cagsuhu in la cagsiyana waa la arkaa bay leeyihin cagsi laga dhigo waxaa ka mid a alkalaam aradii hadalka xunkaaho kale khalfi baa la odhana weyaan sidaasoo kale baa laydhaha marka allah wuxuu yidhi dadkaas oo iskugu jiray dad wan wanaagsan iyo dad xunxun kuwa xunxun oo kuwaasoo dhan kasii liitaa bedelay kitaabkiibay ka dhaxleen towraad ahaa markaasay kitaabka taxriifintiisa la taxariifo jawr iyo dulmi lagu sameeyo rishwo iyo laaluush la qaato ayay maaragtay ay samaynayaan muxaramaadkiibay kitaabka ku qaadanayan waxyaalihii xaaraamta ah ayay ku qaadanayaan carada hada aladna bay qaadanayaan markay xaaraamta cunaanna waxay odhanayaan sayukfaru lana waana loo dambi dhaafi doonaa bay odhanayaan marka arrinkaas wuxuu tusinayaa inuusan yani istikfaarku uusan lilaahi ka ahayn maxaa yeele haddii dembi qofka uu ka dhaco nadaamo inuu la yimaadaa la raba inuu ka shallaayo weya inuu ka qoomamoodo wey waa inuu go-aan gaaro inuusan dembigaa mar dambe ku noqonin laakiin sayukfaru lanaa bay odhanayaan marka noocaasuu rabbi ka warrama dadkii hadda lahaa haddaan ka tooba keenan ilaahay noo dayni haddana mar labaad hadday laaluushkii helaan yani maaragtay ay wixii xaaraamti xoolihii xaaraamta yani maaragtay ay helaan haddana waa iska cunaya marka da'digoodaba waxa waaye inaysan xalaal iyo xaaraam shayna aysan u kala abdayin oo wax walba iska cunaan weeyaan noocaasuu marka ka warramayaa diinka ku qaato kitaabka ilaahay xaaraamta ku cuna weeyaan marka muslimiinta waxaa soo gelaya qudaada maaragtay dadka qaadiyaasha ahoo diin inta loogu tago inay dadka ku kala xukumaan laaluushka dadka ka qaadanaya waa soo gelaya noocaanoo kale bay soo gelaya cid kasta oo maaragtay jawr ku qaadata iyo dulmi oo xaaraan xoolo ku cuntahay way soo gelayaan weeyaan fakhalafa waxaa bedelay min bacdihim dadkaa wan wanaagsane iskugu jiray dadkaa hore iskugu jiray dad wanaagsan iyo dad xun waxaa bedelay gadaashooda khalfun kuwa xunxun baa bedelay dad xun baa gadaashooda bedelay kuwaasoo waritul kitaaba kitaabkii dhaxlay hadda kitaabka waa kitaabkii tawraad ahaa wey aabbayaashood bay ka dhaxleen wey kuwaasoo ya'khuduuna qaadanayo carada haada aladnaa yani maaragtay yani maaragtay midkan aladnaa marka la yidhaahdo yani waxaa loo jeedaa horta alcarad waxaa la yidhahdaa markii caynka la kordhigo oo ra'da la kordhigaahi waxaa la yidhaahdaa maa laa habaata lahu wayasuulu sariica waxa aan sugnaanayni oo dhaqso u dhammaanayo baa carad la yidhaahdaa shayga aan daa'imka noqonaynin kuu jiraynin baa carad la yidhahdaa marka wax zuulayo weyaan oo tegayo weyaan aladnaa marka la yidhaahdo laba macnaba culammada way ku sheegaan imaa min addunuwi in laga keeno alladii huwa alqurbu dhawaansho oo kale ah mid dhow adduunkan dhow oo tegayo markii aakhare loo eego dhaldhalaalkiisa iyo birbirkiisa bay qaadanayaan macnahaas wuu imaanaya weyan ama in la yidhaahdo yani aladnaada min addanaa'ati in laga keenana way jirtaa bay yidhaahdaan alladii huwa suquud yani maarata shay liito oo aad u xun ah marka ya'khuduuna kuwaasoo ya'khuduuna qaadanayo carada haada aladnaa adduunkan dhow dhaldhalaalkiisa qaadanaya waxaan aanan maaragtay daa'imaynin qaadanayo ama carada haada aladnaa midkan liito oo maaragtay xun ah shayga xunka saaqidka ah oo liitaa birbirkiisa iyo dhaldhalaalkiisa qaadanayo waa kuwa waa shay xaqiiroo liito weeyaan ayay qaadanayaan markay qaataanna wa yaquuluuna waxay odhanayaan sayukfaru lanaa waana loo dhaafaya marka waa ikhtilaarkoodii bay ka mid tahay oo hadalladii ay dhihi jireen yani maaragtay lan tamasana naaru ilaa ayaaman macduudatii oo kaleetay la mid tahay naaruna taaban maysa iyo lana daaru alaakhiratu cinda allahi khaalisatan min duuni innaas annagaa jannada iskale iyo lan yadkhula aljannata ilaa man kaana huudan aw nasaara iyo jannada cid kale geli maysa yuhuud iyo nasaare mooye tiioo kale ayay la mid tahay weyan marka waa hadalkoodii huruurka tusinayey weyaan iyo umniyada baatilka ah weyan wayaquuluuna waxay odhanayaan sayukfaru lana waana loo dhaafi doonaa oo annaga dembigeenna naloo qaban maayo wain yatihim hadduu u yimaado caradun yani dhaldhalaal iyo xoolo kaloo xaaraam ah oo miluhu kii oo kaleeto la mid ahna ma yidhaahdaan kan shaygan shalaad ka tooba keenteene ya'khuduuhu way qaadanayaan haddana meeshoodii ka wadayaan weyaan ya'khuduuhu way qaadanayaan oo kama joogsanayaan waa sida maalan saciid ibnu jubayr oo kale wuxuu leeyahay yacmaluuna danba uma yastakfiruuna allaha minhu fain carada dalika dambu akhaduuhu dembi bay la imaanayaan istikfaar bay haddana la imaanayaan dembigiioo kale hadduu u yimaadana waa la imaanayaanoo way samaynayaan w mujaahidoo kale wuxuu dhihi jiray laa yashrufu lahum shayun min addunya ilaa akhaduuhu wax maaragta u muuqdo ama u dhowaada ma jiro oo adduunyada ka mida ilaa hadduu jiro way qaataan buu odhanaya way la tegayaan wya xalaalan kaana aw xaraama markaasu wayatamanawna almaqfira wayaquluuna sayukfaru lana ama xalaal ha noqdo ama xaraam ha noqdo waxayna leeyihin waana loo dambi dhaafaya taasay tamaninayaan weyan alam yu'khad calayhi alam yu'khad calayhim miyaan la qaadin miihaaqu lkitaabi kitaabka ballankiisii miyaan la qaadin almiihaaq horaan in badan u soo marnay waxaa la yidhahdaa alcahdu almu'akadu bilyamiin ballanta oo dhaarta lagu xoojiyaa la yidhaahdaa kitaabkii tawraad ahaa ballankiisii miyaanan lagu qaadin oo lagu qabanin oo laga qaadin muxuu ahaa ballankaasi allah uu ka qaaday allaa yaquuluu inaysan odhanin cala allaahi alla inaysan ku odhanin ila alxaqa xaq mooye wax kale inaysan ku odhanin yacni inaysan baatil ilaahay ku sheegin wuxuusan rabbi odhanin inaysan sheegin ayuu rabbi subxaanah wa tacaala dushooda ka qaaday maxaa yeelay in loo dembi dhaafayo tamanigaasi allah ma odhanin wey wax rabbi yidhi ma jirto ma aha weeyaan marka cahdigooda waxa laga qaado wuxuu ahaa inay dadka xaqa u sheegaan oy diinka u caddeeyaan sida fii suurati ali cimraan ba aan ku soo marnay waid akhada allahu miihaaqa aladiina uutuu lkitaaba latubayinunahu linnaasi walaa taktumuunahu fanabaduuhu waraaca duhuurihim washtaruu bihi amanan qaliila fabi'sa maa yashtaruun taasoo kale weeyaan marka ballankii way ka baxeen weeyaan wadarasuu way darseenoo way barteen maa fiihi kitaabkii tawraada dhexdiisa waxa ku sugan ayay darseenay barteen weyan ama jumladu waa isku jumla xaaliyo walxaalu darasuu maa fiihi ayagoo darsay maa fiihi kitaabka dhexdiisa waxa ku sugan ayay arrimahaasi samaynayaan weeyaan sidaasay sameeyeen marka waxay kitaabkii tawraadaha way yaqiineen kama aynan jaahil ahayn marka sidaa darteed qofka isagoo shayga og markuu sameeyo waa ka dembi badan yahay qofka ka jaahilka ah wuxuu uu sameeyo wey ayagoo cilmi u leh ayay waxaasi samaynayaan weeyaan waddaaru alaakhiratu daarta dambe oo yowmalqiyaamo la yidhaahdaa iyo waxa dhexdeeda ahaaday maa cinda allahi min jaziili hawaab waxa ilaahay agtiisa ahaadayo hawaabta ihi ba khayrun khayr badan waxay ka khayr badan tahay يعني من ذلك العرض الذي أخذوه وآثروه عليه عرض كاس يمارة الدنيا داس للدلال كذا أي دورتين كان كخير بدن لكن يأو خير بدن تاي للذين ضدك يتقون إلهي كبقيه ضدك متقين تاء معاصد إسك إلاليه مارتي وحو رب فرين لي ماذا ضد كاس أي أخير بدن تاي أفلا تعقلون ورميادنا عقل لهينو أتكمي زنتان ما ينبغي إيثاره وما ينبغي الإيثار عليه waxa in la doorto oo kan kala laga doortay aad ku kala qiyaastaan oo aqal ku kala ogaataan miyaadna lahayn weeyaan marka waa idin sidee way adduunyadii baad xoolahan kaliya xaraamta daldasha aakhiradii baaqiga ahayd waad ka tageysaan waa idin sidee way miyaadna aqal lahayn macnaha qofkaas oo kale qof aqligiisa uu liito umba arintaas oo kale ka dhacdaaba loo jeedaa weeyaan afala taaqiluun ميادنا العقل لهين وابن وحبا قرن يميوي هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد